Welcome to Inclusion Matters, produced by the Center for Inclusive Childcare.
AKA the CICC.
We're located at inclusivechildcare.org.
kusoo dhowaada barnaamijka inclusion matters oo ay soo saartay center for inclusive childcare ama loo yaqaan c i c c waxay leeyihiin bogga inclusive childcare o r g waa nasro salaad oo macalimad ah iyo fardows aadan oo la shaqeysa c i c c kusoo dhawow fardows waa mahadsantahay nasro waan ku faraxsanahay inaan sii wadano wadahadalkeenii la xiriiray dabeecadaha adag oo caruurta ay mararka ku muujiyaan xanaanada caruurta insha allah fardows waxay nala qaybsanaysaa xeelado iyo fikrado siyaada oo arrintan la xiriira fardows tookadii lasoo dhaafay waxaanu ka wada hadalnay caruurta dabeecadaha adag inay dabeecadahan adag wax ku raadiyaan ayna la qabsadeen ayna qaabileen inay xumaan wax ku raadiyaan
haa waa markay la qabsadaan inay xumaan wax ku helaan ama waxa loo yaqaan learn behavior of negative responses oo ay attention ama soo jiidasho ku raadshaan xumaan taasna loo yaqaano negative attention ama inay maaragta kugu soo jiis- jiitaan xumaan inay kugu soo jiitaan
fardows ma nala wadaagi kartaa dabeecado adag oo kale oo ay caruurtu muujiso iyo sababaha keeni kara dabeecadahaas
hal arinoo xasuus mudan waxa weeye ama waxay tahay markastoo cunugu dabeecad adag muujiyo sababbaa dabeecadahaas ku keenaysa cunuga maqaalkan waxaan uga hadlaynaa insha allah waxa loo yaqaan power struggle ama halgan awoodeed oo cunuga kugula ficiltamayo maaragta awood caruurtu aalaa waxay dareemaan awood la-aan maalin kasta dadkeena waaweyn annagaa ismaamulla ayagase maantiyoo dhan annagaa maamulayno oo maaragta qorsheynayno waxay cun- waxay sameyn lahaayeen sida u cayaari lahaayeen maalintooda sida ahaan lahayd Een, cunugaas maanta oo dhan waxaa laga yaabaa saddex waxyaalood inay gacantiisa ku jirto ama isaga maamulkiisa maaragta ama go-aankiisa uu leeyahay bilmathal inuu cunto cuno ama diido ama inuu musqul tago ama uu iska joogo ama inuu seexdo ama usa seexan waa aragteen anagu taas gacanteena kuma jirto faraheena wax ku jira ma aha cunuga xataa haduusa seexan aakhirka isagaa iska hurdoon doono seexan doono macnaha anagu waxba kama qaban karno marka ilmuhu intaas wax ka baxsan ma haystaan oo maaragta ayagu wax ku qabsadaan marka badanaa waxay raadiyaan inay maaragta ayagu wax maamulaan ama maaragta ay maantoona wax qabtaan ciyaalka marka jecel inay dadka waaweyn ama maaragta qofka haya la ficil tabaan waxaa laga yaaba maantiyoda inuu isleeyahay ma haysto fursad aan maaragta waxaan rabaa inaan waxaan anugu qabsado saanaan rabaa inaan yeelo marka waa inaan dhulka isku tuuro waa inaan qayliyo si maaragta la ii maqlo ama marka aan wax uga sa- u- u- wax la igu sameeyo kabacdi markay dhulka isku tuuraan ama maaragta een, ay is- is- is- is- dhulka isku ridaan waxay fiirinayaan macnaha qofkan muxuu sameyn doonaa dhulka hadda isku tuurtay muxuu sameyn doonaa marka halganka awoodeed waa macnaha waa wax ilmaha runtii een, maalintii oo dhan ku- ku- kugu- kugu imaan kara intaa haysid
sax waana wax kornimada caruurta ka mid ah inuu cunugu mar awood sheegto ama awood muujiyo waa saas
maadaama ay kornimada ka mid tahay shaqaalaha caruuraha la shaqeeya ayaga oo jecelinahay caruurta baraan inuu cunugu isku filaansho gaaro oo uu cunugu noqdo mid wax dooran kara oo ismaamuli kara ayaa arrintaas laga yaabaa in ay dhibaato ka imaan karto markii uu cunugu wuxuu rabo in uu sameeyo ay ka dhexayso isaga iyo qofka macalinka ah
haa marka markaa weydiisid macalinka ama qofka ilmaha haya maxaa jecesha inuu cunuga kuu barto haddaad tiraahda ama waxa ugu fiicnaa jecesha inay ilmuhu kuu bartaan badanaa waxay kugu jawaabeen waxaan jecelna cunugu inuu isku filnaansho gaaro uu xo- xor noqdo oo maaragta xornimo marka runtiina dadka maaragta ilmaha haya waxaa fiican inay fahmaan xornimadu ama cunugu maaragta uu ku helo halgan awoodeed ama inuu kula ficiltamo macnaa ama macalinka inuu kula ficiltamo wax saxa maaha cunuga in la siiyo fursad inuu wax ku doorto waa wax loo baahan yahay doorasho macquula oo aan xadka ka baxsanayn baa fiican bilmathal ma dhahaysid een, cunug maaragta aada xanaano ku haysid oo kula jooga ma waxaa rabtaa inaad macnaha ku ciyaartid een, kubaddan ku ciyaartid miyaa rabtaa mise waxaa rabtaa inaad dukaan kuu kaxay adoo awoodo inaad dukaan geysid marka waxyaalaha cunuga aada maaragta ku siinaysid choiceka ama doorashada waxay waxa fiican inay noqdaan wax maaragta aan xadka ka baxsanayn oo macquul ah bilmathal waxaa dhihi kartaa ma waxaa rabtaa inaa wax dhistid mise inaa baawur ku ciyaartid mid dooro marka cunugii waxaad siinaysaa maaragta awood uu asagu wax ku dooran karo si inuu u dareemo inuu asaga maaragta arintay kasoo go-day marka wax doorashaduna badanaa ma fiic maantoon in cunuga lagu badbadiyo cunugu ku wareeraya sheegaya een, korinimada ah korinimada xaggeeda waxaa fiican inay xadadan tahay sababtoo tahay waxaa imaan karta inuu yidhaahdo wax kastoo adigu ay sheegayso kulli waa rabaa marka een, awooda maaragta cunuga maaragta haddii cunugu dhulka isku tuuro ama kula dagaalamo ama uu xumaan wax ku raadiyo waa waxay ka mid tahay halgan awoodeed waxay kaloo noqon kartaa macnaha adoo cunuga siinaya cunto fudud oo dhahaya macnaha makaarotan ku siiya mise serial mid dooro uu meesha waxaan jirinba kuula yimaado oo ku yirahdo waxaan rabaa buskud baan rabaa oo uu kula murmo oo kula dagaalamo oo wuxuu u bartay inuu maaragtaa uu ku helo xumaan oo uu isku adkeeyo in laga yeelo ee maaragta hadda ka hor u shaqaysay oo hin iyo xanaaq iyo inuu wax ku raadiyo marka markaasoo kalena waxa weeye way- waa wax imaan kara marka waxaa lagu dhiirigelinayaa waalidiinta macnaha dadka ilmaha haya macalimiinta ilmaha la shaqeeya oo ilmaantii oo dhan ilmaha jooga inay maaragta si joogtaa ugu adkaystaan mowqifkooda oo cunuga maaragta la dareensiiyo labadaa mid dooro ana ka dhaqaaqdid sababtoo ah macnaa halganku awoodeed wuxuu ku fiican yahay inaan hadalka cunuga lagu badin labadaa mid dooro markaad s- tiraahdo aad ka dhaqaaqdid halgankii meeshuu ku baaba-ayaayo cunuga wuxuu isdhahayaa maaragtaa waxbaa hordhigtay ama waxay marka ilmo qaar waxaa jira inuu wixii ku adkaysto oo tij ku tijaabiyo maaragtaa inaa adigu tira ilaa aad tiraahdi kugu wada kugu wada ilaa aad tiraahdi bal naga siiya ama oohintiisa maarata u adkaysan weydid cunuga marka inaad dareensiisid weeye oo maaragta markuu saas sameeyo aad ku celisid laba mid dooro oo haddana ugu xojisa aad tirahdid ilaa saddex baan kuu tirinaya markaan saddex gaaro haddaad maaragta dooran weydid anaa waxa kuu dooraya marka inta badan ciyaalku waxa weeye haddii adigu aad ku tiraahda saddex saddex baan kuu tirinaya oo aad ku bilowday kow laba saddex oo ilaa saddexda aad ku gaarsiisay badanaa waxaa laga yaabaa inay ayagu mid la yimaadaan ay dhahaan waayahay kaasaan rabaa oo macnaha ay ka doortaan inay ayagu maaragta waxooda la yimaadaan oo waxooda maamushaan laakiin kuwa xoogaa dabeecadaha adagoo maaragta kula ficiltamayo waxoogaa anagu aan dhahno macnaa way karti badan yihiin waxaa laga yaabaa inuu dhaho waayahay ilaa saddex ha tiriso ama ha tiriyo muxuu samayn doonaa balaan arko oo ku adkaysto inuusan waxba dooran marka kuwaasoo kale waxaa la rabaa inaad maaragta mowqifkaaga kasoo baxdid oo aadan u jixin jixin oo markuu saddex la gaaro aad tirahdo waayahay anaa kuu dooray taas samee oo halkaa uga dhaqaaqday marka tusaalahaas ama maaragta een, adkeynti adkeysigaas aad ku adkeysanaysid ama maaragta aada mowqifkaa ku taagan tahay cunuga oo joogtada ah oo maalin walba arkayo asaga aada bay muhiim ugu tahay siiba ilmaha maaragta halganka maaragta awoodeed kuu muujinayo mar walba inay rabaan inay kula ficiltamaan waxa weeye waxay u tahay fursad ay ku bartaan maaragta inuu cunuga maaragta asagu wax la imaan karo adigina maaragta ay xad tahay adigana waxay kusiinaysaa fursad aada arrintaa ku baabi'isid
waa xeelado wanaagsan fardows waxaana filayaa dhegaystayaasheen inay ka faa-iido noqonayso wax kale intaa ma raacinahay een, hal waxoo muhiim ah baan maaragta ku dari lahaa ilmaha markii maaragta ay xoogaa ku dhibaan oo wax ku adkaystaan oo aad tiraahdid maaragta anaa kuu dooraya kan oo aad adigu dooratid wixii waxa fiican si maqala oo cunug uu ku maqla inaad tirahdid mataqaanaa waxaad i tustay waxaad i tustay inaad u baahantahay in anugu wax kuu dooro marka waxaad sii xasuusinaysaa cunugii inuu fursad haystay uu wax ku bedeli karo in- inaad adigu xoog wax ku maquuleyn inuu yahay maaragta arintan inay fursaday fursadina asagu isaga ciyaaray een, aana tusaysid macnaha waxa adigu aad samaysay baana waxaan keenay cunugii maskaxda u siyaadaysa oo wuxuu noqonaya qof xilkaasoo hadhow mas-uul oo fakari kara marka een, taasna waxa weeye waana wax maaragta tartiib tartiib u bi'inaysa maaragta halganka awoodeed cunugana uu baranayo fursad baa lagu sii fursadaada ka faa-iidayso waxayna tartiib tartiib baa bi'inaysaa macnaha cunuga inuu maaragta mar walba kula ficiltamo because uma wuxuu arkaya inaysan u shaqayn maasha allah ereyadaas weliba waa ereyo qadarinaya waana kuwa maskaxda cunuga taabanaya waxay ku kallifisaa cunuga inuu fakaro oo uu yiraahdo fursad baa la isiiyey kama aanan faa-iideysan balse mar kale ayaan ka faa-iideysanayaa waa wax cunuga u baahan yahay inuu barto oo qofka ilmaha haya uu cunuga ku barbaarinayo isagoo luuqada isticmaalaya annagoo dhan in aan xasuusano weeye in ay ilmuhu u baahan yihiin in wax loo sheego waxa aan samaynayno in la ogeysiiyo bay u baahan yihiin si ay u fahmaan
Mhm, isu soo duuduub adiga een, ilmaha dabeecadaha adag mar walba waxa weeye waxbay dareemayaan wixiina ma yaqaanaan say kugu sheegaan ma yaqaanaan say u xaliyaan say ma yaqaanaan say wax uga qabtaan marka ciyaalkuba sometimes way ku mashquulaan wixii way ku wareeraan ma yaqaanaan macnaha sida saxda wixii la samayn lahaa iyo een kan marka kama fursanayo cunugu in gacanta la qabto in la daadihiyo in la tuso in la baro sida macnaha waxa fiican iyo macnaha dabeecadda fiican lagu dhaqmayo wixii cunuga laga rabay ilmaha haddaan maaragta annagana la ficiltano ayaguna la ficiltamaan waxba ma faa'iidaya laakiin cunugii haddaad tiraahdid een, labadaa mid dooro ama waxaan hadda ma samayn kartid ama hadhow baa la samaynayaa ama adigu mararkaaga qabso mar hebel markiisa sii oo mar walba aad wax doorasho doorasho siisid cunugii tartiib tartiib wuxuu baranayaa wax qasab wax laguma helo wixii inaan doorto weeye mid doorto marka qof shaqsi wuxuu kusoo baxay berito xilkasoo ismaaragta xil qaami kara ad- haddana haddii maaragta uu wax dareemona wixiisi sheegan kara marka qofka ilmaha haya waxaa fiican inuu fahmo cunug ilmuhu badanaa baahi bay qabaan markuu ku dhibo cunugu ama kugu tunto ama uu isku kaawaalo cunug wuxuu kutusay inuu baahi qabo baahidiisuna ay tahay macnaha wax itus idaadihii wax ii sheeg wax ifahansiiye
maasha allah gunaanag fiican baad ka bixisay arrinta ah halganka awoodeed
waa mahadsan tahay waa waa mahadsantahay firdos waxaan u malaynayaa macluumaadkan dad badan baa ka faa'iidaystay maanta insha allah maqaalkeena dambe mawduucan baanu kasii hadlaynaa insha allah haddii ilaha idmo
That's all for now. See you next time.